halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaban ee koobiyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband herarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha februari waa labayo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idiinku daadiinaya aniga oo sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
wallaahi walaalo dareenkaygu aad buu maaragtay wuxuu ahaa dareen xun ma fiicnayn runtii laakiin de waa waxay ahayd wax aan anagu aan go-aan ku gaarnay aniga iyo wiilkaygu inuu runta iska sheego markii maaragtay wuxuu sameeyey uu runta ka sheego
deeqo xuseen oo ah hooyada wiil soomaali maraykan oo qirtay dembiga uu ku eedaysan yahay oo ah in uu dhallinyaro soomaali oo kale ku caawinayay inay u safraan suuriya si ay kooxda daacish ugu biiraan waraysi ayaannu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan abaaro ba'an oo laga soo sheegayo deegaanada puntland waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
mid ka mid a afar nin oo soomaali maraykan oo hore loogu soo eedeeyey inay ku biirayaan ururka isis oo ay u dhoofayaan dalka syriya ayaa shalayto maxkamadda federaalka ee gobolka minnesota horteeda ka qirtay dembigaasi lagu soo eedeeyey cabdirasaaq maxamed warsame oo ah wiil dhallinyaro soomaaliya ayaa ka mid a shan wiil oo la sheegay inay ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii ay iskugu yimaadeen dhowr jeer si ay uga wada xaajoodaan safarkooda oo ay ku tegayaan syriya ay ugu biirayaan kooxda daacish magaalada minnesota ee gobolka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ah meesha ugu badan ee ay ku nool yihiin soomaalida degan dalkan maraykanka
warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faallado arrimaha caafimaadka ee la yidhaahdo new england journal of medicine ayaa soo bandhigay caddaymo cusub oo muujinaya xiriirka ka dhexeeya fayraska dhaliya cudurka zika iyo ilmaha ku dhasha xanuunka dhinaca maskaxda warbixintan cusub oo arbacadii shalay ay daabaceen cilmi baarayaal caafimaad oo maraykan ah ayaa brofesor tatiana zubank oo madax ka ah jaamacadda caafimaadka ee lubliana waxa ay sheegtay in una sheegtay wakaaladda wararka in khubaradaasi ay heleen caddaymo muujinaya xiriirka ka dhexeeya fayruska siika iyo carruurta xanuunka maskaxda kusoo dhasha kuwaasi oo ay sababaan fayruska oo maskaxda ilmaha marka hore ku dhaca xogayaa arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa sheegay in wadamada xooga waaweyn ee dunidu ay ku shirayeen magaalada munikh islamarkaasina ay ka wada xaajoonayeen sidii xal loogu heli lahaa dalka syriya oo ay dhammaantood isku raaceen in xabad joojin hal toddobaad qaadanaysa la hirgeliyo waxaanu mudane kerry warbaahinta u sheegay xalayto isagoo ku sugan munikh in xabad joojintaasi aanay saameyn doonin kooxaha ugu yeedhay argagixisada oo ay ku jiraan islamic state iyo weliba sidoo kale kooxda lagu magacaabo al nusra waxaa kale uu sheegay in wadamadaasi dunidu ee syriya ku taageeraysa sidii nabad loogu soo dabaali lahaa ay isku raaceen xabajoojintaasi inay hirgasho waxaana kooxdaasi wadamadaasi hogaamin doona wadanka maraykanka iyo weliba ruushka
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a cabdirasaaq warsame oo ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo hore ay maxkamadi ugu eedeysay inay taageeraan ururka xagjirka ee isis ayaa shalayto maxkamadda horteeda ka qirtay inuu kooxdaasi taageero fadhigii maxkamadda ee shalay kadib ayaa wariyaha v o e da maxamuud mascade waxa uu waraysi la yeeshay cabdirasaaq warsame hooyadii oo lagu magacaabo deeqo xuseen oo uga warantay dareenkeeda arrintan ku aadan wallaahi walaalo dareenkaygu aad buu maaragtay wuxuu ahaa dareen xun ma fiicnayn runtii laakiin de waa waxay ahayd wax aan anagu aan go-aan ku gaarnay aniga iyo wiilkaygu inuu runta iska sheego markii maaragtay wuxuu sameeyey uu runta ka sheego dembiyada uu qirtay marka oo ah in uu taageerayay qoladan isis waxyaabaa noocaasa adi asagu markaad ka wada hadasheen sidee ay kugu noqotay arrintaas waxay igu noqotay runtii wax shaag ah wiilkayga waxay ku noqotay wax aad iyo aad ula yaab muu rabin in arintaanayto ay ku dhacdo anigana inaan maaragtay igu dhacdo ma rabin aad bay waxay ugu noqotay asagana shaag anigana runtii shaag ay igu noqotay gormuu aad dareentay adigu inuu arrimahan ah argagixisada iyo waxyaabaha noocaas inuu faraha kula jiro goormay ahayd markii kuugu horreyso adigu aad ku aragtay arrimaha noocaas wiilkayga sanadkii labadii kun iyo labiyo tobankii bay qoladan oo maaragtay dowladdu ii imaadeen dhowr jeer waxay ii keeneen sawiro waxay igu dhaheen ilmahaaga weliba asagiyo waxay ahayd mid kale oo yar waxay igu dhaheen ilmahaaga waanu ka shaki qabnaa oo waxaan uga shaki qabnaa in maaragtay cabsi weyn baan ka qabnaa ayaga iyo guruub kale ilmahaaga ka warqab bay aniga igu dhaheen runtii markii ka warqabka ka sokow ee waxa ay kuu sheegeen sansaanka iyo falal u eg isaga ma ka aragta Een, ma ka arkin runtii waxay ii sheegayeen ilmahaaga oo weliba xataa aniga laftigayga maxkamad baa lii geeyey Een, waxay igu dhaheen ma ka cabsi qabtaa waa la interview badanaa laiga qaaday cabsina dee ma ka qabinin ilmahayga runtii markaan dhaho anugu hooyo iska shaqaysto ayada u shaqo iyaga u shaqaysaan ahaa eid hours shaqada markaan ku maqanahay inta kale waa la jooga sabtidii axaddana wax kale ma qaban jirin runta markaan sheego dugsigaan la dhex fadhin jiray oo la joogi jiray Een, maadaama dugsiga aan la joogi jiray oo aan la joogi jiray oo subaxii markaan geeyay galabtii aan ka keeni jirayna oo waxbarashadooda diineed iyo waxbarashadoodii xagga kale aan ku dadaali jiray ilmahayga waxaan u malaysanayay kuwa ugu sayfka badan inay ahaayeen wax sansaarna maba ku arkinba waxaa jirta eh, adiguna dabcan warbaahinta u sheegta ama warbaahintu ay soo xiganayeen in aad eh, qoraaladana ku jirtay eh, lagu soo eedeynaya wiilkaaga inaad u dirtay eh, magaalada chicago maxaa keenay inaad u dirto chicago sanadahaas aan hadda kuu sheegay sanad ka mid ah bay ii imaadeen haddana wiil baa baxay oo dugsigii markaas ay isla dhiganayeen ama banooniga isla ciyaarayeen ka baxay wiilkii markuu baxay ii imaadeen waxay igu dhaheen wiilkaaga weliba warqadaana loo keena dukumentiyahoo maxkamad ah oo la dhahay maxkamadaas imaada markii maxkamadii aan tagnayna oo aan maxkamadii horteedii wax ka sheegnayna oo aan sidaan u arkay aniga inaan ilmahayga ka baqi ka sheegana galabtii markaan gurigayga kusoo noqday waxaan dhisay garasta ilmahayga tigid inaan u jaro aabahooda deganaa jikaaga aan u dhiibo oo aan dhaho "Ee, walaalow adiga hay ilmihii iskuulkooda xagga u wareejiyey xaggay ka shaqo bilaabeen iskuulkoodii bad- ee, baa u bedelay taas ayaa igu dhalisay ilmahaygii intaas weligood waxaan ahaa hooyo ilmaheeda jecel inay laabta ku haysato weligay ma jecleen inaan iskala sabareed gareyno ama meel kale ay ku noolaan aabahood mar hore aan kala tagnay haddana saasoy tahay waa isla maaragtay korin jirnay laakiin markii dambe waxaan go-aansaday inuu koritaankooda inta ka dhiman uu asaga qaato asagana uu ay la joogaan marka minnesota waxaad u arkaysay eh, dhalinta uu saaxiibka leeyahay iyo eh, haddii la daba joogo iyo arrimaha noocaas inay xagga uga badbaado badan tahay oo dembiyada intuu ku geli kara aanu ku geli karin masidaa bahayd maadaama dhowr jeer ay igu soo laabteen ay igu dhaheen maaragtay waan ka cabsi qabnaa waxaan isdhahay situationkan manasooro laga sheegay iyo kanba dadka baxay iyo haddana dad kaloo baxay iyo bal ka remove gareeyo xal aan u arkaya jikaago markaas
deeqa xuseen oo ah hooyada wiil soomaali maraykan oo qirtay dembiga uu ku eedeysan yahay ee ahaa inuu dhalinyaro soomaaliya ka caawiyey inay u safraan dalka suuriya si ay ugu biiraan kooxda daacish oo ugu warramaysay wariyaha v o eda magaalada minnesota minneapolis maxamuud mascade
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa la wareegay deegaanka biyo cadde oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheere oo washington jooga ayaa arrimahaasi ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi cabdulaahi yuusuf calaf oo loo yaqaano dhegaweyne waxaanuu ka mid yahay mas-uuliyiinta gaadhay deegaankaasi ciidamada dawladda een, waxay qabsadeen maanta een, een, deegaanka biyo cadde oo dhanka bari kaga beegan magaalada jowhar afartan kilomitir een, dhinaca degmada bahadaynna u jiro een, shan iyo labaatan kilomitir een, wax dagaala kama dhicin walaal een, ciidanka dawladda iyo ciidamada amisom oo isgarabsanaya waxay kula wareegeen deegaanka biyo cadde si nabadgelyo ah waan gartay shabaab muddo intee leeg ayuu eh, magaaladaas joogay muddo een, een, sagaal sana ah een, wax ka badan ayuu maamulaya al-shabaab een, deegaanadan een, hoostaga gobolka shabeellaha dhexe een, marka maantana waa maalintii ugu horeysay ee gacantooda ay ka baxo deegaanka biicad maxaa laydin sheegay inay ahayd sababta ay uga baxeen sababta ay uga baxeen een, kulley een, inaysan ubabac dhigi karin een, ciidanka socda cududiisay ayay isaga baxeen marka waad ku sii jeedeen bay ka dhigantay haa waa kusii jeednaa waan gartay bal waxaad iiga warantaa degmooyinka kale eh, ilaa iyo iminka qorshaha idinku jira inaad eh, iyagana tagtaan oo aad eh, al-shabaab ka saartaan guud ahaan waxaa qorshaha noogu jiro deegaanada gobolka shabeellaha dhexe degmooyinka dhiman in ay maalmaha soo socda soo galaan gacanta dowladda diilaya tiro intee leeg weeyaan degmooyinkaasi
waxaa dhiman degmada aadan yabaal iyo ruumurguud ayaa ka dhiman deegaanada ay ku dambeeyaan hadda kuwii aad qabateen xaaladoodu sida ay tahay dad nooga warantid wallahi deegaanadii aan qabana xaaladooda waa soo wanaagsananaysaa waana fiican tahay wax burbalemana kama jiraan degmooyinka aad iminka qabsateen iyo kuwa aad hadda ku tala jirtaan eed inaad ka bixisaan ururka al-shabaab ciidankii amaba dagaalyahaniintii al-shabaab ee ka baxay xaggee ayay tageen ogaantiin wallahi meeshan haddii oo la jabo uun cid kastaba meesha uu wejigeeda qabta ayay aadaysaa hadda ciidamadii ka jaba halkan waxay gaareen farxadkoodu deegaanada aadaya baaliyay ka gudbeen marka meesha haddii ay jabaan meesha ay ku dabamari karaan ayay sii maraayaan marka insha allahu tacaala mar dhowna in uun laga sii faan rajeynaa si ilaahay waan gartay laakiin siyaasiyiin baa tihiin ciidan istaraatiijiyada dagaalka wadaa tihiin waad garanaysaan cadowgiinu meeshuu tegey iyadoo laga yaabo inuu soo rogaal celiyo xaggee baa laydinku sheegay inay tageen ciidankaas iyagoo dabcan la ogyahay in hubkoodana qaadanayaan
walal ciidamada dhanka buuraha ayay koreen sida aan ka warqabnana waxay uun isku sii aruursanayaan deegaanada ka baxsan magaaladan biya cadde ee fogfog ayay uun ay isugu sii tagayaan kabacdi meeshay qaban doonaan oy markaas wejigooda u qabtaan may waa mari kartaan isleynina mari doonaan waan gartay waxaa jira warar sheegaya in xadka shabeellada dhexeeya hiiraan ay dad shicib yihi kula dagaalameen dad amaba dagaalahaniin la sheegay inay al-shabaab yihiin arrintaasi ma jirtaa waa ay dhacaan waana lagu dagaalamaa mararka qaar mar dhowba waxaa ka dhacay ciidan deegaameed ah ayaa kula dagaalamay qaybo ka mid a degmooyinkan hoos yimaada degmada maaday tuulooyinka hoos yimaada qayb ka mid a habeen dhaweeto iyo ay ka dhaceen hormar dilal iyo ay u geysteen kooxaha al-shabaab ciidamada dawladda rag ka socda iyo dad deegaanka iska abaabulay marka dhinacan hiiraan iyo shabeellaha dhaxane dayntayba waa sugan yihiin waa yar yihiin oo dadkii deegaankii ayaa u adkeysa waaya waxyaabaha ay ka qaadayaan marka cid walba waxay go-aamsatay intii ay soco kartay inuun iska qaada cadowga dadkaasi idinka wax taageeraa ma idinka helaan mise waa abaabul ay iskood u sameeyeen way naga helaan annaga hadday taa dhanka dawladda iyo hadday taa maamulka intaba waa waa la garab istaagsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi yuusuf dhegaweyne oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe oo u warramayey maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a deegaanada puntland qaar ka mid ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhufteen abaaro xoogan iyo biyo la-aan saameyn ku yeelatay dadka iyo adduunyadaba wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb oo u kuurgelaya xaaladda abaartaasi ayaa haatan socdaal ku maraya dhulka baadiyaha iyo degmooyinka biyo la-aanta iyo abaaruhu ay ku habsadeen saare ciidlanuur ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiidhay waxayna ugu horreyn weydiisay halka uu ku sugan yahay iyo xaaladdu sida ay tahay saar aada u mahadsan tahay shalay khamiistii xilli hore ayaan kasoo baxnay magaalada garowe annagoo usoo dhaqaaqnay dhanka deegaanada ay ka jiraan abaaraha xoogan oo ay ugu badan tahay biyo la-aan dadka xoolo dhaqatada ku haysato ee gobolka nugaal dhinaca nugaasha ayaa u badnaa socdaal aan kusoo marnay oo aan eegayey xaaladihii dadkaasi ku dhaqan miyiga ee gobolka nugaal ee biyo-la-aantu ay saameysay ee ku nool yihiin waktigan annagoo weliba noqonay warbaahintii ugu horeysay oo soo baxday oo deegaanadana eegeysay deegaano fara badan ayaan soo marnay oo qaybtood ay dadkii xoola dhaqatada ahaa ay xoolahoodii kala carareen biyo-la-aan awoodeed deegaanadaasi waxay hoos tegayeen degmooyinka dangorayo iyo eid oo hadda aan ku suganahay oo xalay aan usoo hoyday deegaanadaan soo marna waxaa kamid ah uus gure iyo qarxis deegaanadaas waxaan ku aragnay dad aada u fara badan oo ka cabanayo haysato biyo la-aan aada u xoogan dhulkii waxaa ka muuqda abaar aada u xoogan meelo badan oo dadku reer miyiga ah ay deganaayeen oo deegaanadaas hoos tago way ka carareen dadkii xoolahooday la carareen qaar dhankaayo hawdkay la galeen qaar dhankaayo xeerta ayay la aadeen ceelana waxaa ugu dhow laba ceel oo la yidhaahdo mid biya cadde iyo mid ku yaala deegaanka baqbaq deegaanadaasina biyaha laga qaadayo deegaanada qaybtood waxay u soconayeen ilaa iyo shan saacadood ceelashii laftirkoodii labada ceel maadaama deegaano fara badan biyo looga qaadayay oo weliba ay qaadayeen booyado ka ganacsanayo waxay noqotay in biyihii ay deegaanadaasna ku yaraadaan labadaasi cayn waan gartay markaan wuxow dhulka aad sii marayseen dad iyo duunyo sidee ahaayeen xaaladoodu maadaama uu abaaro muddo dheer imika soo jiray ay dadkaasi saameeyeen deegaanka uudgur oo kale waxaan ku aragnay dhowr baraagood oo biyihii aysan ku jirin oo ay qalaleen kadibna ay qarqarxeen hadda xitaa haddii uu roobka yimaado waxay noo sheegeen inaysan xataa biyihii aysan meesha qaban karin waxay noo sheegeen in muddo laba sano ah deegaanadaas uusan wax rooba helin arrintaasina ay keentay in abaartii ay sii xoogeysato xoolo waxaa laga sheegay deegaano fogfog ku baktiyey oo meeshii yaal inkastoo aan goobahaas qaybtood gaari weynay oo aada nooga fogeed meelihii aan maraynay markaad dadka la sheekaysato oo kale oo aada weydiisid raashiinka iyo markaad kala hadashid inay haystaan raashiin iyo biyo aad kala hadashid waxa keliya ay ku weydiinayaan waxay tahay inay doonayaan inay biyo helaan waxaa laga sheegay in fuustada biyaha ah ay ilaa iyo shan dollar ay gaarayso ilaa iyo dooyada biyahana laba boqol oo dollar ay ku dhowdahay marka waa dareemi kartaa dad miyiga ku dhaqan inaysan awoodi karin inay biyo laba boqol oo dollar ay ka bixiyaan fuusta biyo shan dollar joogtana aysan awoodin oo wakti yar hayn karto dadkii miyiga joogana ay meesha xoolo ku dhaqanayaan marka dhibaato aada u xoogana ka muuqato oo weliba carruurta waa qaarkood kuwa deegaanada lagu reebay inta kale badankood xoolihia la raaciyo waa laga saaray miyigii waan gartay nuux marka dadka wax ilaa haatan gargaara ama biyo ha noqoto ama baade oo lala gaadhay ma jirtaa ilaa iyo hadda wax biyo lala gaaray oo dadkaasi la gaarsiiyey oo biyo dhaamis hadday noqoto iyo dhanka caafimaadka ilaa iyo haddeertaan ma jiraan inkastoo madaxweynaha puntland dhawaan uu ku baaqay hay-adihii caalamiguna isugu yeeray inay gargaar dadkaas ugu gaarsiiyaan ilaa iyo hadda wax soo gaaray ma lahan waxaana u muuqataa in haddii ay sii raagto ama aan wax la gaarsiin dadkaan aan soo aragnay iyo dhulkii aan soo marnay in dhibaatada ay intaan kasii badan karto xoolo fara badan uu ku la-aan karo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka igu warramay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dagaalka ka socda dalka suuriya ayaa waxa uu socday shan sano waxaana uu u muuqdaa mid wejiyo badan leh taasi oo keentay inay adkaato in la ogaado sida ay wax u socdaan iyo cidda ishaysa iyo dhinacyada iska soo horjeeda iyadoo ay jiraan kooxo kala dana ah sida mucaaradka iyo dowladda ama kala madhab ah sida shiicada iyo sunniyiinta ama isir ahaan kala duwan sida carabta iyo kurdiyiinta haddaba si aan u fahanno sawirka dhabtaah ee dagaalka suuriya waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay ibraahim maxamed baqbaqaani oo si dhow ula socda arrimaha dunida islaamka kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa dhacday shan sano ka hor ayaa shacabka suuriya wixii loo yaqaana rabiicu alcarabi ama carab spring ayay waxay dalbadeen xuquuq iyo xorriyaad iyo in dawladda la furfuro dawladda dadkana shaqo dhalinyarada loo raadiyo taasi dawladdu waxay uga jawaabtay gacan adag waa dawladda suuriya dagaal baa bilowday mucaarad baa baxay ciidankii ugu horreeyey mucaaradka noqday waxay ahayn ciidan la dhihi jiray al-jeish ulxurri oo ka koobnaa ama free syrian army askar hore oo kasoo jeeday ciidanka al-jeish alcarabi assuuri oo ciidanka dawladda suuriya marka kadib waxaa soo baxay ciidan kaloo layahay jeishul islaam marka ciidamada ugu caansan horta hore waa labadaa ciidan iyo waxaa kaloo jira ciidan kurdiyiina oo la yidhahdo al-itixaad adimoqraati alkurdi oo ayaguna ciyaaray wax loo yaqaano siyaasadda khadu taalid oo yiri war annagu carab ma nihin suuriya dowladeedana lama jirno mucaaradkan suuriyiinta oo carabta oo raba inay xukunka bashaarul asad ka qaada lama jirno oo jeishul islaam iyo jeishul xurri annagu waxaan nahay khadu taalid siyaasad saddexaad baan ciyaaraynaa dhulkay deganaayeen oo gobolka mathalan alkamishli iyo muxaafadatu alxasaka ayay qabsadeen oo dhulka xuduudda turkiga xigta oo ay carab kobani ay ka mid tahay dhulkaas ayay qabsadeen maamul ayay ka dhisteen dowladdii suuriya iyo mucaaradkii carabta ahaydna sida xalab iyo ximsi xims waa la burburiyey xama dhulkaa la dhigay xalabna hadda waxaa ka qaxaya boqol kun marka dowladda suuriya waxaa soo caawiyey ururo ay isku siyaasad yihiin sida xisbullahiga shiicada lubnaan waddanka iiraan oo ay ay saaxiibo yihiin waddanka suuriya iyo waddanka ruushka suuriya iyo waxaa la dhihi iiraan iyo waxaa la dhihi karaa xisbullahi mucaaradka carabta ee ee jeyshul islaam oo way way ka badbaadeen ama way iska dhiciyeen hase ahaatee en en en iiraan way way ka adkaadeen iyo ciidamadii xisbullahi hase dhul badan bayna dowladdii ka qabsadeen dagaalka waxaa bedelay markii laba bilood ka hor waddanka ruushku soo galay ruushku markuu dagaalka soo galayna wuxuu isla markii ku bilaabay inuu bombarmenti ama diyaarado culuub culus uu ku qaraaco meelihii ay mucaaradku haysteen meelihii qaar waa la go-doomiyey meelana dadkii waa laga qaxiyey waxaana la leeyahay hadeertaan markas la yirahdo almarkas suuriya lilbuxuuth wuxuu sheegayaa in dad gaaraya ay kacdoonka shanta sano ay ku dhinteen dad gaa ka badan afar boqol iyo toddobaatan kun waxaana dhaawacmay leeyihiin taqriirkaasu ilaa laba milyan oo dhaawaca laba iyo toban milyanna way qaxeen oo la dhihi karo boqolkiiba afartan iyo shan weeye mujtamacii ee suuriya boqol nusu milyoon dad ka badanna waxaa lagu qiyaasay u n ku leeyihiin ko iyo toban ilaa shan iyo toban meel magaalood ayay ku ayay ku xaraysan yihiin sida magaalada madaya ayay ku go-doonsan yihiin iyo macdamiyata sham dhinaca kale waxaa dagaalka ka socda suuriya ka mid ah kooxo mayal adag oo qaarkood ay taageersan yihiin alqaacida iyo weliba urur kale oo iyagu ka go-ay alqaacida oo la magac baxay daacish kuwaasi oo iyaguna dagaalka dhinac ka ah laakiin ajandahoodu uu yahay mid ka duwan garabyada kale waxaa ka dhex kacay haddana waddankii shantaas sanoo fawdadu ka socotay waxaa ka dhex kacay dhowr sano ka hor wen urur la baxay jabhatu nusra oo qaacida ka amarkaata iyaguna dagaalka dhinac bay uga jiraan lamana dagaalamaan inta badan dowladda suuriya waxay la dagaalamaan mucaaradka ayay laayaan dhulalka mucaaradka ayayna ka qabsadaan ragga kale oo dhabarjabiska ayagana mucaaradka suuriya ku noqday waxay noqdeen nimanka la baxay daacish oo iyaguna maalinna aanan mucaaradka weerarin inkastoo maalinna weyta la sheegayay in qarax dimasha ka dhacay ay dhaheen ayagaa sheegtay oo dhowr askari ilaa sideed askari oo suuriya ay ku dhimatay maalintii isniintii hase ahaatee daacish iyo waxaa la dhihi karaa adduunka ku mashquulsan maraykanku iyo adduun weynihiina waxay ku mashquulsan yihiin daacish iyo iyo iyo iyo nusra nimanka la yiraahdo dowladdii suuriya iyo dowladdii ruushkuna shacabkii suuriya intii ka hartay dhulkay dhigeen waana baabi'iyeen runtiina waxaa la dhihi karaa mushkilad insaaniya ayaa raggaas carabta sunnada haysata qaramada midoobay ayaa dhowaanahan waday wadahadallo lagu dhexdhexaadinayo mucaaradka iyo muxaafadka suuriya kuwaasi oo burbur ku dhow sida uu faahfaahinayo ibraahim maxamed baqbaqaani wadahadallada waxaa loogu talagalay in mucaaradka suuriya waxay ku shireen waddanka sacuudiga magaalada rayaad waxaa loogu talagalay inay diyaariyaan guddi guddigoodii way diyaarsadeen mucaaradku waxay la hadlayeen wadamada adduunka ama qaramada midoobay ugu waaweyn sida ruushka maraykanka jarmalka ayaa ku jiray iyo faransiiska iyo ingiriiska wadahadalka waxaa la yihahdaa saaxiibyada suuriya iyo dowladaha carabta sida sacuudiga iyo qatar iyo wadanka muslimka oo jaarka la-a turkiga oo ugu yaraan saddex milyan oo suuriyiina kusoo qaxeen dhibka ugu badanna uu ka gaaray madaxweyne ordogan xataa dhowr jeer maalinta weyte wuxuu sheegay in wadanka maraykanka uu ku daawanayo aamusnaantiisuna uu keentay inuu ku daawado suuriya burburkaas aan hadda hore usoo sheegnay inay ka dhacdo oo ilaa laba iyo toban milyan oo qof ay ka qaxdo saddex milyan iyo ka badanna ay turkiga u qaxeen marka shirka geneva waxaa loogu talagalay nin demastore la yiraahdo ayaa maamulayay waxaana loogu talagalay in la wada hadlo hase ahaatee ruushkii ayaa waxay keeneen arrimo technicala oo waxay dhaheen wafdigii mucaaradka suuriya ka socday rag ka mida oo ah ninka kabiir ilmufaawidiin ama hogaanka sare ee wadahadalka u waday mucaaradka oo la yiraahdo doctor maxamed caluush oo la dhashay zahraan caluush ahna taliyaha ciidanka ama xisbiga loo yaqaano jeyshul islaam ee mucaaradka ku ah ayay dowladda suuriya ayay dhaheen ma imaan karo waa la daahiyey wadahadaladii waxaanad u malaysaa ruushka iyo dowladda suuriya inaysan wadahadalka dhab ka ahayn waayo markii ay furmatayna si foolka foola mucaaradka iyo dowladda suuriya ismay iskumaysan arkin laakiin waxaa waxaa u dhexeeyey demastore oo ah ergeyga qaramada midoobay ay u xil saartay arrimaha suuriya ayaa wararka kala qaadayey dhinaca suuriya waxaa hogaaminayay bashaar al jacfari oo ah ergeyga u fadhiya suuriya ama safiirka u fadhiya qaramada midoobay isaguna hadalla aan macno lahayn iyo iyo aflagaado dheeri ayuu lagu yaqaanay ayuu ku hadlayey marka waxaa la dhihi karaa wadahadalladaas wax qiimala male
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington xusenow bal dhinacii wararkana haddii aad qodobkii ugu weynaana xasuusiso mahadsanid sahra mid ka mid a afar nin oo hore loogu soo eedeeyey inay ku biirayeen ururka isis amaba daacish oo ay u dhoofayeen dalka suuriya ayaa shalay maxkamadda federaalk maraykanka ee gobolka minnesota ka horqirtay dembigaasi lagu soo eedeeyey cabdirasaaq maxamed warsame oo ah wiil dhalinyaro soomaali maraykan ah ayaa ka mid ah shan wiil oo la sheegay in ay ilaa labadii kun iyo afariyo tobankii isku yimaadeen si ay isugu yim- isuga wada xajoodaan safarkooda ay u tegayaan isis magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ah magaalada ay ku nool yihiin soomaalida ugu tirada badan ee dalkan maraykanka warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faallado arrimaha caafimaadka ee la yidhaahdo new england journal of medicine ayaa soo bandhigay cadeymo cusub oo muujinaya xidhiirka ka dhexeeya fayraska dhaliya cudurka zika iyo ilmaha ku dhasha xanuunka maskaxda warbixintan cusub oo arbacadii ay daabaceen culimo baarayaal caafimaad oo maraykan ah ayaa profesor tatiana zubank oo ah madaxa jaamacadda caafimaadka ee lubliana waxa ay sheegtay una sheegtay wakaaladaha wararka in khubaradaasi ay heleen cadeymo muujinaya xiriir ka dhexeeya fayraska saaga iyo curur- caruurta ku dhasha xanuunada maskaxda aad baad u mahadsan tahay xuseen oo inaga iyo dhegaystayaashuba waxaynu ku wada nasan doonaa heestan ay wada qaadayaan farxiyo fiska iyo caydaruus haliyey guud ahaanna idaacaddayadii subaxnimo waxaanu dhegaystayaal idinku dhaafaynaa heestaasi waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan oo idinla sidaa iyo subax wanaagsan jimco wanaagsan
nabtaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaaha labtana ku xukumay xurmay joogtaa
nabtaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xukumay qalbiga xiisaha labtana ku xukumay xurmayn joogta ah
adaa iga xiga intii i xigto iskiyo adiga xuraystay tashkiil
xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaq dhowrka kaye
adiga iga xiga intii i xigto iskiyo adiga xoraystay kashkii
uu xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaq dhowrka kaye
xumaan baad dartay xubniga ka jiro sidaan kugu qiiso igu xirnay
adaa igu xeeray dareemi xuleeyey sidaan kugu xiiso iigu xidhnow
xumaan baad dartay xubniga ka jiro
This program has come to you from the Voice of America, Washington.